galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalin arbacaha bisha may waa laba sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com idaacaddeenna galabnimo waxaa idiin daadihinaya cashe ibraahim maadan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo deeq lacageeda u fidisay dadka ay saameeyeen fatahaadaha xilli la sheegay in la la'yahay dad ay la rugmatay cagaf cagaf magaalada beledweyne
dadkii hal mar ay biyihii wada raacdeen maqrib ay ahayd mugdiay ahayd meeshana waa meel mugdioo nal ku dheganeen dadkii gacantay wada taageen qofkii geed qabsakar geed uu qabsaday qofkii oo muxuu ahay baraakooyina meesha ku yaalla oo biyaha qariyeen oo biyihii ay ka buuxsameen oo kor bas looga jeedo baraakooyinkii dadaa korkeeda fuulay oo qabsaday isla markii wiilasha cagafta nala saarnaa qaarkood dabaalay yaqiineen dadkii soo qabteen ciidanaa nala saarnaa ciidanka hubkii uga wada daatay waxa aad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka hiidaha iyo axmed faarax cali idaajaha allow yaa cadaadiyo gidhays ku cimri dheeraada yaa ceelka docolaydaga iyo kaxa iyo beer caafi allow yaa cira igu habsataye tima cad ii dhaabsha oo gabarh cadrada ii dhisoo aan iga coogcoogin allow yaa cadaabkii aan tegin caanana aan waayin buur qaybta dambe ee barnaamijkeenna ayaad ku maqli doontaan waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
qareenkii hore ee madaxweyne trump ayaa sheegay in dembi baaraha gaarka ah ee baaraya faragelinta ruushka ee doorashadii labada kun iyo lix iyo tobanka ay sii kordhayso suurtagalnimada in sharci ahaan lagu qasbo madaxweynaha inuu ka jawaabo su-aalo dhanka baaritaanka ah john dawid ayaa sheegay in wakaaladda wararka ee a b iyo reuters inuu robert murer kala dooday kooxda dhanka sharciga ay kala taliso madaxweynaha horaantii bishii march madaxweynaha ayaa dhankiisana waxa uu xaqiijiyey warbixintaas in lala soo xiriiriyey oo uu horey u daabacay wargeyska washington post muller ayaa sidoo kale raadinaya haddii kooxdii ololaha trump ay la xiriireen in ruushka faragelinta doorashooyinka iyo haddii trump uu isku dayey inuu carqaladeeyo baaritaankii socday trump ayaa si joogto ah u dafiray dhammaanba eedeymahaas loo soo jeediyey ee la xiriira haddii uu xiriir la lahaa kooxda kooxdiisa ololaha doorashooyinka iyo isagaba dowladda ruushka
sagaal ka mid ah tobankii qofba ee dunida ku nool ayaa qaata hawo wasakhaysan sida uu maanta sheegay ururka caafimaadka adduunka ee w h o iyadoo hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda ay tahay dhibaato aan weli laga warhayn warbixintii ugu dambeysay ee w h o ayaa lagu sheegay in hawada wasakhaysan ay sanad kasta dunida ku disho toddoba milyan oo qof oo badankood ku nool waddamada aasiya iyo afrika tani waa arrin aasaasi ah oo aan la aqbali karin waxaa sidaasi tiri doctor naria nera oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda iyo bannaankaba ayaa hogaamiya cudurro ay ka mid yihiin qalalka cudurrada wadnaha kansarka sambabada iyo neefta iyadoo inta badan dadka hawada dadka ay hawada wasakhaysan la xiriiriyaan qiiqa ay sii daayaan warshadaha iyo buuraha ayaa warbixintii w h o waxa ay sheegaysaa in hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda ay sanad kasta sababto dhimashada afar milyan oo qof
qareen u dhashay dalka myanmar ayaa diiday inuu tuuro codsi ku saabsan laba markhaati oo ka hadlay eedeymo loo haysto wariyayaal uu u shaqeeya wakaaladda wararka ee reuters eedeymaha ayaa ah in wariyayaasha ay qaateen sir dowladeed hase ahaatee markhaatiyada ayaa sheegayo eedahaasi inay yihiin kuwo ay boolisku maleegeen kabtan booliska ka tirsan ayaa khilaafay hadallada markhaatiyada ay keensadeen xeer ilaalintu isaga oo sheegay in taliyihiisu uu ku amray in uu diyaariyo laba askari oo la kulma labada eedeysane si ay ugu dhiibaan bashqad ay ku jiraan warqado lagu sheegay waraaqo muhiima wariyaasha reuters ee wallon oo kow iyo soddon jir ah iyo suun o oo toddobiyo labaatan jir ah ayaa labada askari la kulmay waxaanay kula kulmeen maqaayad islamarkaana kula wareegay sirta lagu eedeynayo xeer ilaalinta ayaa isku dayey inay maxkamaddu ku qanciyaan in uusan kabtanku booliska ah markhaati ahaan loo qaadan karin hase ahaatee qaaliga ayaa ka diiday codsigaasi wariyaasha ayaa la xiray bishii diseembar ee sanadkii tegey kadib markii ay bashqadka la wareegeen laba boolisa waxaase loo haystaa dembiyo lagula xiriirinayo inay baahiyeen dhibaatooyinka ay dowladda meermer ku samaynaysa muslimiinta dalkaasi ee ruxingaha labada askari ayaa wajahaya afar iyo toban sano oo xariga haddii lagu helo dembiga ah in ay sir dowladeed haysteen
qof isasoo midaameeyey iyo koox maleeshiyaad ah oo wada socda ayaa weeraray xarunta guddiga doorashada liibiya oo ku taala caasimadda tripoli maanto arbaco ah weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay lix qof sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka qofka isasoo midaameeyey ayaa isku dhex qarxiyey gudaha dhismaha halka maleeshiyaadka kalena ay rasaas huwiyeen afhayeenka wasaaradda caafimaadka ayaa u sheegtay wakaaladda wararka e a b in muuqaallo la soo geliyay internetka la arkayay dhismaha oo ay uuro madow ka baxayso wasaaradda ayaa sheegtay in ay lix qofi ku dhinteen weerarkaasi afar kalena ay ku dhaawacmeen ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi hase ahaatee kooxaha xagjiriinta ayaa ah kuwo ka soo horjeeda doorasho dimuqraadi ah oo halkaasi ka dhacda
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay lacag hal milyan ah oo dollar ugu gargaarayso dadka ay saameeyeen fatahaadaha si ay gacan uga geysato gurmadka dadka baahan hadalkan ayaa dowladdu sheegtay magaalada muqdisho iyaga oo ku sugan laba maalmood kadib markii ay madaxweynaha soomaaliya uu booqday magaalada beledweyn oo xaaladdu aad u liidato kadib fatahaadaha iyo dadkii magaalada oo barakacay dhinaca kalena magaalada beledweyn waxaa weli la baadigoobayaa dad ku maqan gaari cagacagaf ah oo kula rogmaday magaalada beledweyne meel ay biyaha daadka si xawli ah ay ugu jiraan laamiga isku xira magaalada iyo halka ay dadku u barakaceen ee deegaanka ceel jaalle dadka ka badbaaday shilkaasi waxaa ka mid ah maryan maxamed oo sida wax u dhaceen uga warantay wariyaheenna xuseen xasan dhaqane cagaftii rugmatay habeen madoobay rugmatay habeenkii dadka meesha waa ku wada daateen wixii sokoo geedaha qabsaday iyo dadkii cagafta ku dhadheganaa iyo dadkii biyaha looga daba taga waa lasoo qabta laakiin dadaa lagu waayay sidaa maqlay dadkana dad aada u badanay ahaan meesha ku wada daatay gabar iyaa lagu waayay gabadhii ciddeedii raadinaysaa wiil soo heshay shalayaa maqle
maxaa ku qiyaas lahayd dadka cagafta saarnaa ee ay la rogmatay dadkaas seeta cagafta saarnaa la rogmata todobaa konton ilaa afartan ay u dhexeeyeen kama yareen intaas dadka aada u badnaayeen xilli maqribay ahayd wax gaadiid kaloo la helaya ma jirin ayada sadee waqtigaas marto kadib wax kaloo meesha maraayo ma lahayn dadka waxay iskaga soo buuxiyeen inayna wax kale heli karin gaadiid kaleeto dadka qaar ani dhaxaan kasoo raacay dadka meel hore kasoo raaceen ajabka oo dooliya kasoo raaceen anina meel sokaan kasoo raacay mid awal hore usoo raacaa dhahday nalka iga halaysan meesha mari kari markaas dadkan markay soo raaceen kadib anigii dad kalena meeshaan kasoo raacnay meesha buundada ka sokeysana ku gadoontay marka waxaad sawirtaa sida ay ahayd dadku markaay soo raacayeen cagafta iyo shilka sida uu ku dhacay iyo waqtiga qiyaasta waxaa ku qiyaasi lahayd maqribe wax yar ka horeysa maqribka wax yar aa ka dhinaay xilliga maqribka la aadaami rabay ahayd waxaan u malaynaya in la aadaamay dadka waxay usoo raaceen geedi si xad dhaaf ah intii loogu talagalay in ka badanaa soo raacday maadaama ay maqribna ahayd wax gaadiid dambana aan la heli karin biyahaasna aa habeen madow xitaa dadka awooday ku maraan ayna lahayn meesh meel god aho waxaa jirta laamiga uu ka go-ay meesha waxaa ku dhacday cagafta waxaa waaye iyada makiinta cagafta ah iyo geed rimoor ahoo dadka saariinoo gadaal uga xiran cagaftiyaa lugta horeetee meesha gashatay way leecda cagaftii cagaftii markay leecdana waxaa guddoomay kii dambe way dadka saarnaayeen ibigiisba gab oo dhahay dadkan way wada daateen ani meesha ugu dambeysaan ka saarnaa waxaan ka qabsaday dabada dambe markay ay rogmatay meeshaydii aan haystay marka dhanka aniga aan jiro dadka uma soo daadan dhanka xagga u daateen aniga keligay iyo hal qofoo nin ahay oo aan wejigiisa arkinay ahayd dadkii hal maray biyihii wada raacdeen maqribay ahayd mugdiya ahayd meeshan waa meel mugdiyo nal ku dheganeen dadkii gacantay wada taageen qofkii geed qabsakar geed u qabsaday qofkii oo muxuahay baraakooyina meesha ku yaalla oo biyaha qariyeen oo biyihii ay ka buuxsameen oo kor bas looga jeeda baraakooyinkii dadaa oo korkeeda fuulay oo qabsaday isla markii wiilasha cagafta nala saarnaa qaarkood dabaalay yaqiineen dadkii soo qabteen ciidanaa nala saarnaa ciidanka hubkii uga wada daatay muxuu ahaayey ayakii xitaa waa lasoo qaqabtay ciidanka qaarkiis dabaal ma aqoonin intii wiiloo dabaasha taqin meesha isku tuurtay dadka qaar wou shoogay dadka qaar way naxeen sida wax u dhacaya dhan waa la fahmi waaye dad bannaanka ka soo orday oo laba meel dhankan iyo dhanka kaleeto meeshaan u soconay meeshaan ka imaana dadka soo kala ordaa imaaday maalinta meesha waxaa jooga dad dadka badbaadiyo dabaal yaqaana laakiin habeenka way ka tagaan xilligay ka tageen wax kusoo aadan dadkii aan isku wada imaaday adiga qof ahaan iyo dadaa taqaanid oo wax ku noqda ma jiraan gabdho badan oo saaxiibadayda iyo anigoo aniga waxay soo gaaray jug ah dhanka dhanka midig iga soo gaartay lugta ilaa iyo qaybta koroduudka waxaa markay saas geed u gudoonta waxaan ku dhacay birta oo dabada dambe ku xirantahay isla ayadii lee ku dhagaanay laakiin gabdho gabdho waxaa jira saaxiibadoo qaarkood naxtintii shoog la qaaday iyo kuwo jug soo gaartay iyo kuwo biyihii ka dhargay oo mar dambe lagu soo bixiyey marka dadka doonta saarnaa ee tiradooda rag iyo dumar caruur ma ku jireen haddii aad xusuustaada dib ugu laabato maxaa nooga sheegi kartaa caruur way ku jiraan laakiin ma aqaan tirada intay ahayd laakiin dumar way ka buuxeen ragna way ka buuxeen dumar badan waa saarnaayeen dadkii inta badan inta la yiqin dadka dadaa la aqoonin oo magaalada macruufka iyo dad macruufka ahaa jiro anagii inta magaalada laga yiqin oo macruufka ahay waa la wada sheega laakiin dadka kale wax sheegaya ma arkays ani xitaa ma aaminsani inay meeshaas laba qofood bas ku maqan tahay waxay la tahayna in dadkaas dadka badan ay ku maqan yihiin dadka maqan hadeena shan ka badnayn iyo lix kama yaro marka dadkiina wax dadkii la yiqiinaa la tabaya maogi dadkaan la aqoonin guryahooda le laga tabaaya kolley dadaa laga raadinaa la dhahay gabadhi hadda anaga aan qiino meesha oo ku dhimatay gabadhi meydkeeda ilaa hadda lama helin waa la raadinaya marka maritaanka meeshaas dhibaatada dadka ay kala kulmeen ma weli dadka ma isticmaalaan mase socodka dadku waa ay joojiyeen maantadan isla cagafyadii le meesha maraaya meeshaas meel khatar badan waa laakiin dadkii aabbayaala meeshaan joogay hooyayaal oo ilmahoodii dhankaas xag ka jiraan dad waxaa jira meeshaan wixii raashiinkoodii waxay cuni lahaayeen uga jiro muxuu ahay mama macquul ma noqon karta inay dadka kale istaagaan oo meeshaas layska dhaafo sababtoo qof walbaba dan waa wado iyo dhibaato iyo culeys marka waxay ila tahay inaana la jooji karin maantana isla cagafyadii shalay habeen hore gudoonta dadka ku baaba'een aa shaqaynaya marka laamiga hal meel oo keliya muu ka jaban yahay oo biyaha xawliga meesha ay ku socdaan mase meelo kaloo badan oo laamiga uu ka burbursan yahayna way jiraan oo shil uu ka dhici karo dhowr meeloodaa jirta oo laamiga ka go-an yahay oo shil oo biyahana ay xoog uga socdaan biyaha xoogoodana waa biyo ooba cagaftaas culeyska badan ee baabuurta waaweyne jubutaanka iyo etoobiyaanka ileyin biyo rogi kara waa ay iska daa biyo qof bili-aadan uu dhex mari karaa ma laga soo qaban karo biyaha biyo aada u badan waaye meelaha laamigana biyaha gooyeen waa laba meel ilaa saddex meel camal
waa maryan maxamed oo u warramaysay wariyaheenna xuseen xasan dhaqane kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaana waa washington sidii aad ku maqlayseen idaacadaha iyagii waxaa shalay muqdisho lagu dilay gabar u shaqayn jirtay hay-adda caafimaadka adduunka ee hu oo lagu magacaabi jiray maryan cabdulaahi maxamuud dilkan ayaa ka dhacay suuqa bakaaraha warbixintan waxaa taariikhda gabadhaasi nooga diyaarisay caashe ibraahim aadan
sida ii sheegeen qoyskeeda allah u naxariistee maryan cabdulaahi maxamed waxay ku dhalatay magaalada xudur ee gobolka bakool bartamihii sagaashamaadkii waxa ay saddexdii sane ee lasoo dhaafay la shaqaynaysay hay-adda w h o oo ay qaybta logistikada ugu qaabilsanayd gobolada maamulka koonfur galbeed soomaaliya inkastoo aan la ogeyn sababta keentay dilkeeda haddana markii uu dilkeedu dhacayey shalay waxay ku sugnayd bakhaar ku yaala suuqa weyn ee bakaaraha kaas oo sida ay sheegeen waalidkeed iyo walaalaheed ay ka soo raraysay alaab ay doonaysay in ay ku aqalgasho xabiibo cabdiraxmaan waa hooyada dhashay maryan cabdulaahi waxaa iyada oo ku sugan magaalada xudur ay iga warantay sida uu ku soo gaaray warka geerida gabadheeda maryan cidda soo gaarsiisay iyo cidda ay u malaynayso in ay dishay gabadheeda haa ma dila dilay nusdageykaan ku wareeg nabadheegi gabadha socdeeay sheegtay gabadha maxay ku dhahday wal diliyana tarihe haa yeeba gabasuba madada dhulkalinka dhawa yeeba naftala idinku goynima yeeb walala welayteed iyadaha in sheegday hatana mar dembilanka ka tooray una kasaani hanin sheegireed intay iska raaceen gabadha la socotay intay intay ka wada baxeen
beledka magaalada bakaaro dhati ole wal ku gadadaaya meelo boosteejada waa madaasay alaab soo baawar soo saaraya wal dili tuma ilama dili ma oshi ana ilaahay la og toddobaadkii lasoo dhaafay ayuu magaalada xudur ee gobolka bakool halkaasoo ay qoyskeedu degan yihiin waxaa ka dhacday xafladda meherka maryan waxaana ay muqdisho u timid inay ka adeegato inta aan la gaarinna aqalgalkeeda oo sida qorshuhu ahaa la filayey inuu dhowaan ka dhaco magaalada baydhabo haa hata oros gaadhifadaasi alaab guri gadati haa yeedaha gadati baydhabo han wadati baydhabo baydhabay rabtay inay arooska ku gasho miya haa jaamac cabdulaahi maxamed oo ay walaalo yihiin maryan ayaa sidoo kale iiga warramay geerida walaashii maryan gaar ahaan cidda ay tuhmayaan inay dishay gabadhooda iyo sidoo kale sida ay ahayd dhaqdhaqaaqii shaqo ee maryan wallahi ilaahay eeguna maeshiini laakiin dadki waladi dilaail ay kutaayohayn gabaloo soo ay shaqeynaysa unisef maahan adiga saddex sanadood ay gaarisa anle qaybta oo waladeeda ay joogtay talada dhinaca xudur may ka soo bilowday mise magaalada baydhabo ay joogtay ka bilowday baydhabo ay joogtay baydhabo ka bilowday marka iyada baydhabo may deganayd adiga weli hadeer qof la qabayba ma ahayne toddobaadkii hadda aan soo dhaafnaa wiil lagu meeriya ma gara marka qof hadda la guursaday leewahay intii hobta hore gabarun bay hayd marka meherka xaguu ka dhaca baydhabo mise xudur cudur cudur cudur camari baydhabo ay u dhexaysay jaamac ayaan mar kale weydiiyey bal in ay jirtay cabsi gaar ah oo ay qabtay muddadii ay maryan waday shaqadan hay-adda w h o gaar ahaan xanuunka cudurka dabaysha kollay horta qof ilaahay aaminsan bay ahayd waxyaabahan waa la isilayaa iyo waxaan kuma brograamaysnayn dadka waxaas aaminsanna kuma jirin meeshay doontay kasoo adeegan jirta magara waa garta xamar ma tegi jirta iyada xamar haa kollay xafiiskeeda ugu weyna xamar ku yaalay mar walba xamar way aadi jirtay adi bishii hal jeer ama hal bil hadday maqnaato bishii dambe adi saasay shaqadeedu ahay waa garta marka wax cabsi ah oo ay ka qabtay shaqadan ay qabanayso ma jirin ma jirin ha intii ay shaqaynaysay dad ay isqabteen ama ay xoogaa yaro murmeen oo dhinaca shaqada ku saabsan ama idin soo gaarsiisay marna adiga maalin dhaweyd baa hooya waxay ii sheegtay dad dad baa iisoo hanjabay igu tirineed ahayd qofkiina magaciisa mash ma sheegin ayadoon sheegin bay dhimatay ma garan qofka xagguu joogay dhahday wallaahi meeluu joogayna ma aysan soo sheegin laakiin waa la iisoo hanjabaya oo qofa igu soo nurnuqday tiriba hooya igu dir oo telefoonkeeda laga soo wacay haa qofka qofka muxuu yiri ay dhahday hanjabaadda uu yiri maxay ahayd hanjabaad hanjabaadda waa udilaya iyo wax noocaas
sababtu u dilaayana ma sheegay sababta u dilaya kule ayadaa oge ayadiina way dhimatay qof sheegi karana ma ayadiina ma sheegin hibil oo ahaa lama dhihin jaamac ayaa sidoo kale iiga warramay in aqalgalka maryan uu ku xirnaa imaatinka ninka mehersaday toddobaadkii hore oo ku maqnaa dibadda kaas oo la filayey inuu maanta muqdisho ka soo dego finland uu joogay markaas finland hadda nairobi nairobi uu joogaaba markii horeba safar kusoo jiray ayadana meeshuu aaday marka asna waaba la sugayayba camar inuu yimaado oo ay isu soo raacaan oo baydhabo ku aqalgalaan aqalgalka goorma qorshuhu ahaa inuu dhaco koley horta orooska waa la cunay aqalgalka imaatinkiisa lagu ku xirnaa allah ha u naxariistee maryan waxaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho aad iyo aad ayay u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo warbixinta inooga diyaarisay allah u naxariistee maryan cabdulaahi oo muqdisho lagu dilay
galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington guryaha ay leedahay dowladda soomaaliya ee ku yaala dalka jabuuti ayaa mar kale madmadow uu soo galay kadib markii la sheegay in lagu wareejiyey shirkado ganacsi oo sheegay in ay dib u dhis ku samaynayaan inkastoo waqtigii ay ahayd in laga dhammaystiro ama lagu dhammaystiro muddo laga joogo warbixintan waxaa noo soo diray ramadaan muuse
dowladdii hore jamhuuriyadda soomaaliya ee burburtay kii ayaa guryo iyo dhismayaal kale oo ku yaalla goobo muhiima ku lahayd jabuuti inkastoo hantidaasi maguuraanka ee guryahaasi ay weli leedahay dowladda soomaaliya haddana waxaa walaalnimo u muujiyey soomaaliya wakhtigii dheeraa ee qaxa iyo burburka dowladda jabuuti oo mar walba gacan wanaagsan ku haysay guryahaasi hadday noqoto daayactirka dhismaha safaaradda iyo guriga uu degan yahay danjiraha soomaaliya u fadhiya jabuuti iyo guud ahaan dhismayaasha kale ay leedahay dowladda hase yeeshee markay arrintaasi ku soo wareegtay dowladihii soomaaliya ee xilka la kala wareegay waxaad mooddaa in madmadow badan uu soo dhex galay arrintan guryaha ku yaalla jabuuti iyadoo inta badan loo tiriyo in dowladda federaalk ee hadda u talisa soomaaliya aanay wax badan ka ogeyn heshiisyadii ay gashay dowladdii ka horraysay siduu ii sheegay siihayaha danjiraha soomaaliya u fadhiya jabuuti cabdiraxmaan maxamed hiraabe wakhtigii soomaaliya ay ka baxday kumeelgaadhka ee madaxweyne xasan sheekh gaar ahaan sannadkii ayay ganacsata soomaaliyeed la wareegeen labada dhisme ee ugu muhiimsan afar iyo tobanka guri ee badankoodu ku yaalla goobaha istaraatiijiga magaalada jabuuti ee ay leedahay dowladda soomaaliya danjiraha dowladda federaalk ee soomaaliya u fadhiya jabuuti oo hadda xilka ka dhacsan amba laga qaaday waxaa hadda sii haya xilka danjiranimo kusimaha safi ahna qusulka safaaradda soomaaliya ee degan jabuuti cabdiraxmaan maxamed hiraabe ayaa marka hore iiga warramay waxay kala socdaan arrintan arrintaa waa la soconnaa oo waxaa la siiyey niman ganacsata oo soomaaliyeed oo isku jira waxayna soo mareen bangiga waxaana ka kireeyey bangiga dhexe ee soomaaliya iyagaana kiradaas intay ku socota dhismahaas wadaya marka ma bangigii dhexayn soomaaliya federaalka ayaa soo siiyey ruqsadda ruqsadda waxay ka wataa bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa la soo siiyey kadib wasaaradda arrimaha dibadda way soo mareen oo ayagaana soo wargeliyey in nimankaas dhulka laga kireeyo dibna ay u dhisaan marka waxaa dhisaysana shirkadan buruuj la ydhaahde salaam african bank ayaa heshay qandaraaskii oo hawsha wada waa la socotaan iyadana iyada waa la socnaa laakiin annaga nama qusayso taas waxay qusaysaa nimankii la soo siiyey dhismaha ayagaa ciday doonaan u wakiilan kara dhismaha weliba waxay noo sheegeen ganacsatadu sanad iyo bar inay ku qaadan doonaan inay ka dhisi doonaan ilaa toddoba dabaq xagga hoosena weliba ay raacsiin doonaan baarkinkii wax qurux badanna ay ka soo bixi doonto meesha insha allah meeshu waxay ku taallaa meel muhiima oo bartamihii magaalada jabuuti ubucdi marka dabcan kiradu waa qaali kolka nimankan ganacsatadu maxay ku mutaysteen baad u malaynaysaa in meesha elaan sideena day u soo celinayaan lacagtii waa cankee heshiisku heshiiskaas horta bankiga dhexe ayaga ayuu quseeyaa wayna garan karaan waana lagala heshiiyey oo nimanka lacaga ku socota sanad walbaba ama ha dhisnaada ama yuu dhisnaan kiradii way bixinayaan sida ay ku soo celinayaanna bankiga dhexe ayay kala hadleen waana isku waafaqeen waxaa jira guryo kale oo jamhuuriyaddii soomaaliya ay ku leehayd halkan jabuuti yaa maamulay iyaga
guryaha halkan ka dhisan oo dhan safaaraddu way og tahay gacantayna ku haysaa dhaqdhaqaaqoodana waa la soconnaa wax mashkuulada oo ka jirana ma jiraan qaarkood way karaysayin yaa kirada qaataa
waa ay kala qaybsamaan oo bangiga dhexe ee jabuuti ayaa mas-uul ka ah wixii bangiga ku saabsan waxa kale ee safaaraddu ay leedahana safaaradda mas-uul ka ah safaaraddana ku jirta maxaa bangiga dhexe jabuuti soo dhexgeliyey guryahan soomaalida mar haddii uu dhaco banka rabti hadduu dhaco ama dowladdu ay dhacdo qaanuunka caalamiga waxa eeyaan bangaas wuu xurmayaa bangiga wadanka uu ku yaala ayaan mas-uuliyadda qaadaya shirkadda la wareegtay dhismahaasi ay leedahay dowladda soomaaliya oo magaceeda laydhaa united real estate investment company waxaa iska le niman soomaaliyeed oo ganacsata ah oo degan dubai iyagoo qaarkoodna aan kula kulmay jabuuti waxay haba yaraatee ka gaabsadeen inay wax faahfaahina ka bixiyaan arrintan sidoo kale shirkadda buruuj oo ah laanta dhismaha u qaabilsan bangiga salaam african bank oo ah bangi soomaaliya ay leedahay oo aan ku booqday xafiiskooda jabuuti ayaa iyaguna aad uga gaabsaday inay ii sheegaan wax macluumaad ah oo la xidhiidha qaabkay ku galeen hawshan ciday la heshiiyeen iyo ciddii kale dhex joogtay ee arrintaasi maamulaysay rabadaan muuse v o a jibuuti
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa shaaca ka qaaday in ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu booqanayo suudaan waa booqashadii labaad ee uu dibadda uga baxo tan iyo markii uu talada la wareegay haddaba maxay tahay ujeeddada booqashadan xuseen barre aadan ayaa arrintaas ka waraystay xasan xundubey oo ka faalooda siyaasadda kuna sugan muqdisho etoobiya waxaa muuqata biseel siyaasadeed inuu meesha ka jiro ninkan hadda meesha madaxda ka ah waxaa muuqata in uu bisayl kusoo kordhiyo siyaasadda etoobiya oo ay tahay uu og yahay dowladda jabuuti oo kaleeto oo ah meesha ay ka neefsato etoobiya oo wax uga soo degaan oo adduunka ku xira oo badde dhaqaalaha ugu badan ama waxaan ujeedaa wax waddanka etoobiya imaana ay soo maraan oo dekedooda noloshooda ku xiran tahay haddii la yidhaahdo dadka dadka labada shacabna ay aada isugu xiran yihiin oo ka bilaabay waddanka suudan uu ku xejiyey oo xiriirkoodu ou aada maalmahan aada u wanaagsanay gaar ahaan marka laga fiiriyo weliba biyo xireenka ay dhiseen iyo dhibaatada ka timiday iyo murunka xagga masar kala xiriira oo maalmaha soo socda oo bishan aan ku jiran shanteeda laga qaban doono arrimo ku saabsan darteed waxaan u maleynaha marka iyadoo shanta bishaan u ka dhici doono shir wasiirka wasiirada biyaha ay ku yeelan doonaan iyo madaxda nabad sugidda saddexda dal ee masar iyo suudan iyo etoobiya uu ka dhici doono magaalada addis ababa inuu kanu u yahay gogol xaar xiriirka labada wadan oo markii horeba wanaagsanaa isagana aragti dhowaa arrimaha ku saabsan iyo xireenkaas oo waxa ugu badan oo maanta hadda murunka taagan yaha ah aragtidooda isaga dhoweed in lasii xoojinayo ayay ila tahay sidaas oo kaleeto in waxa waaye waxay tusinaysaa in uu prime ministerka cusub ama ama ra-iisul wasaaraha cusub etoobiya uu dareensan yahay in diriska ku saaran oo ka muhiimsan yahay cod kasta oo ka fog waddanka markaas uu madax ka yahay etoobiya waxay deris la tahay dalka soomaaliya inta badanna waxaa la sheegaa inay saameyn ku leedahay siyaasadda gudaha ee soomaaliya isbeddelkan cusub ee ku yimid hoggaanka dalka etoobiya sidee bay ugula jaan qaadi kartaa soomaaliya horta waxay ku xiran tahay anaga lafteena basaalkeena siyaasadeed ay ku xiran tahay adduunyada siyaasa waxa waaye waxaa lagu waxaa lagu wada dhaqmaa waxa waaye waa siyaasaddu waa waxa waaye waa kubadda cagta oo kaleeto waxay u baahan tahay xariifnimo waxay u baahan tahay xeerar la ilaaliya leedahay xariifnimoy u baahan tahay waxay u baahan tahay isku xiraan iyo kala xoqaadasho iyo dad isla isku xiran oo wax lasoo bisleeyay u baahan tahay ani hadda waxaa iiga muuqata etoobiya waxay soo gaartay xilli ay kasoo gudubtay in awooddu ay hal qolo ama hal nin oo gacanta ugu jirto oo ay usoo gudubtay inay maanta dadkii in muddo ah la sheegi jiray inay ku ku dulman yihiin gudaha etoobiya inay maanta ay madax ka yihiin marka waxaan isleeyahay booqashada uu jijiga ku tegay beri dhaweedna waxay tusaale u aheeday inuu qabo niyad wanaag xagga soomaalida tan jabuuti haddii lagu xejiyo inkastoo dowlad madax banaan ay tahay ay lafteedu lagu xisaabin karo inay tahay niyad wanaag kale marka anigu waxaan isleeyahay haddii anagu aan la nimaado faham siyaasadeed oo bisil iyo in loo arko siyaasaddu inay tahay sida kubadda cagta oo kaleeto oo xusullays iyo aysan ka marayn iyo xariiftan iyo aysan ka marayn in xataa mararka qaar waxaad xaq u laheed lagaa qaata haddaadan soo jeedin oodan isku toosnayn waxa waaye haddaanan saas u fahmin anaga lafteena waxaa dhici karta inaanan wax badan kasoo korin laakiin waxaana ii muuqata aniga hadda in ay jirto fursad wanaagsan oo ninkan cusub loola bilaabi karo taariikh cusub oo soomaaliya iyo etoobiya dhex marta oo ka duwan kuwii hore oo inta badan dhufays lagu kala jira iyo kala shaki iyo qof walba qofka kale inuu kasii inuu inuu kasii baqo ku dhisneed ama wax marar badan aan isu sheegno oo ah cadaawo soo jireen ah oon dhammaanaynaa jirto oo kale warkaas haddii laga gudbo oo loo gudbo dirisnimo soo jireen ahaa jirta cadaawadnimo soo jireen haddii lagu bedelo dirisnimo soo jireen ahaa jirta kala maarmid la-aanaa jirta dhowr milyan oo soomaaliya etoobiya ku nool waxa waddankaasaan anagu qayb aan wax ku leenahay maalin maalmaha kamid a waxaan tii karnaa addis ababaan xukumi karnaa lafteena haddaan soomaali nahay haddii aan maskaxdeena inta furfurno aan aadno dhinaca horumarka iyo in aan etoobiya ay waddan annaga lafteenu aan ku leenahay xuquuq aan degannahay aan muwaadiniin ka nahay aan maalin maalmaha kamid a madaxtooyada aan tegi karno haddii anagu aan dadaalno ee dirisnimada soo jireenka ah iyo inaan lakala tegayn lana kala maarmayn lagu bedelo siyaasada cadowtinimada iyo waxyaabaha aan in badan soo akrinayn haddii laga gudbo waxaan isleeyahay in wax badan ka hagaagi karaan
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay xasan xundubay oo u waramayey waryaheenaga xuseen barre aadan
galab arbacaa oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toos ah ayayna idinkaga imaanaysaa magaalada washington waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan mar kale idiin dulmarno
qareen hore madaxweynaha trump ayaa sheegay in dembi baaraha gaarka ah ee baaraya faragelinta ruushka ee doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka ay sii kordhayso sukar suurtagalnimada in sharci ahaan lagu qasbo madaxweynaha inuu ka jawaabo su-aalo dhanka baaritaanka ah john dowd ayaa sheegay wakaalada wararka ee a b iyo reuters inuu robert muller kala dooday kooxda dhinaca sharciga kala talisa madaxweynaha horaantii bisha march madaxweynaha ayaa waxa uu xaqiijinayaa warbixintaas isaga oo warar uu siiyey washington post lagu daabacay muller ayaa sidoo kale raadinaya haddii kooxdii ololaha trump ay la xiriirtay ruushka faragelinta ku saabsan arrimaha doorashooyinka
sagaal ka mida tobankii qofba ee dunida ku nool ah ayaa qaata hawo wasakhaysan sida uu maanta sheegay ururka caafimaadka adduunka ee w h o iyada oo hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda ah ay tahay dhibaato aan weli laga warhaynin warbixintii ugu dambeysay ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa lagu sheegay in hawada wasakhaysan ay sanad kasta dunida ku disho toddoba milyan oo qof oo badankoodu ku nool aasiya iyo afrika tani waa arrin aasaasi ah oo aan la aqbali karin waxaa sidaasi tiri doctor naria nera oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda w h o hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda ah iyo bannaankaba ayaa hogaamiye cudurro ay ka mid yihiin qalalka cudurrada wadnaha ku dhaca kansarka sambabada iyo neefta iyadoo inta badan dadka ay hawada wasakhaysan la xiriiriyaan qiiqa ay sii daayaan warshadaha iyo baabuurta ayaa warbixintii ama warbixinta w h o waxa ay sheegaysaa in hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda ah ay sanad kasta sababto dhimashada afar milyan oo qof saddex bilyan oo qof oo dunida ku nool oo ah ku dhowaad kala bara dadka dunida ayaa weli cuntada ku karsada waxyaabo dhaliya hawo wasakhaysan ayay tiri warbixinta hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o garyaqaan u dhashay dalka myanmar ayaa diiday inuu tuuro codsi ku saabsanaa laba markhaati oo ka hadlay eedeymo loo haysto wariyayaal u shaqeeya wakaaladda wararka ee reuters eedeymaha ayaa ah in wariyayaashu ay qaateen sir dowladeed hase ahaatee markhaatiyada ayaa sheegaya eedahaasi inay tahay mid ay boolisku maleegeen kabtan booliska ka tirsan ayaa khilaafay hadallada markhaatiyada ay keensadeen xeer ilaalintu isaga oo sheegay in taliyihiisii uu ku amray inuu diyaariyo laba askari oo la kulmo labadan eedaysane si ay ugu dhiibaan bashqad ay ku jiraan warqado lagu sheegay waraaqo muhiim ah wariyayaasha reuters ee wunlung oo kow iyo soddon jir ah iyo suu on oo toddobiyo labaatan jir ah ayaa labada askari kula kulmay maqaayad islamarkaana kala wareegay sirta lagu eedeynayo xeer ilaalinta ayaa isku dayaya inay maxkamadda ku qanciyaan in kabtanka booliska markhaati ahaan aan loo qaadan karin hadalkiisa qof isa soo midaamiyey iyo koox maleeshiyaad ah oo wada socda ayaa weeraray xarunta guddiga doorashada libiya oo ku taalla caasimadda tripoli maanta oo arbaca ah weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay lix qof sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka qofka miidaamiyey ayaa isku dhex qarxiyey gudaha dhismaha halka maleeshiyaadka kalena ay rasaas huwiyeen afhayeenka wasaaradda caafimaadka ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee a p muuqaalo lasoo geliyay internetka kuwaasoo la arkayey dhismaha oo ay uura madoowa ka baxayso wasaaradda ayaa sheegtay in lix qof ay ku dhinteen weerarkaasi afar kalena ay ku dhaawacmeen ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi hase ahaatee kooxaha xagjiriinta ayaa ah kuwo ka soo horjeeda doorasho dimuqraadi ah oo halkaasi ka dhacda
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad wararkaas iyo qodobadii ka horreeyeyba kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan guddoomiye cusub u doortay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kadib markii uu horraantii bishan uu iscasilay guddoomiyihii ka horreeyey maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyihii jawaari ayaa ku baxay isqabqabsi siyaasadeed oo u dhexeeyey isaga iyo xukuumadda haddaba doorashada guddoomiyaha cusub ma keeni karaa degenaansho siyaasadeed oo dowladda dhexdeeda ah xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana marti igu ah xildhibaan daahir amiin jeesow oo jooga magaalada muqdisho iyo brofeor yaxye sheekh caamir oo hadda ku sugan magaalada nairobi aan ku horeeyo brofeor yaxye brofesore doorashada cusub ee guddoomiyaha baarlamaanka maxaa xigi doona ma keeni kartaa xasilooni siyaasadeed oo dowladda dhexdeeda ah wax xogi doona ilaaha og waa jeclaanaya in xasilooni siyaasadeed inay ka dhacdo soomaaliya muqdisho waxaan soo moogahay todoba casho haddana insha allah waa ku naqanaa ma u malaynayo xaaladda sida ay ku bilaabatay oo jawaariba uu ku baxay isqabqabsi ahayd haddana kan cusub waxaa lagu soo doortay isqabqabsi kale oo sida ka muuqato boqol iyo waxla jiro xildhibaan waa diidanaayeen baarlamaanna sidiisa inuu hal meel isku wada raaco lama sugaayo waliba baarlamaanka soomaaliya oo aan naqaano characterkiisa iyo qaabka uu weligiisba uu kusoo dhex jiro khibrad naqatay uma malaynaayo waanse u ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo wax dhinac laysu raaco waayahay waa mahadsan tahay xildhibaan daahir amiin jesow maxay kula tahay maxaa xigi doona mase keeni karta arrintan doorashada guddoomiyaha cusub xasilooni siyaasad waa mahadsan tahay horta marka ugu horeysa brofeor jawaari guddoomiyihii hore iskaqabsi isaga iyo xukuumadda kuma uusan bixin wuxuu ku baxay mooshin ay ka keeneen xildhibaano xildhibaanadii uu guddoonka u ahaay ah waana caddahay taas bishii sebtembar ayay ahayd mooshinkiisa wixii la bilaabay xukuumaddana wa waa ay la tacaalaysa oo waxay samaynaysay in xildhibaanada ay dhahdo warkawaantow mooshinkan inta aan aniga aan ogahay aniga xildhibaanadii mooshin keenayaan kamid ahaa dacwada kusoo guddoomiyihii hore marka waxaan jeclaan lahaa in fahamka ah muxuu ahaaye inay xukuumadda isqabsi jawaari iyo xukuumadda dhexdooda uusan ku bixin tan kale anigu waa aaminsanahay in ay degenaansho siyaasadeed dalkan ay ka dhacayso sababtoo ah guddoomiyaha hadda loo doorto waa nin da-yar waa nin muxuu ahay mutacalin ah waa nin fahmi karaa inuu soo dhaweeyo muxuu ahay garabyada muxuu ahay siyaasadeed ee baarlamaanka dhexdiisa ah de xukuumaddana awalba waxaa nagala dhexaysay laxisaabtan iyo iyo korjoogtayna nagala dhexaysay taasna inuu fududayn doono waan aaminsanahay guddoomiyaha cusub waa guddoomiyaha golaha shacabka shacabka golaha shacabkana waxay wakiil ka yihiin shacabka soomaaliyeed marka waa afhayeenkii shacabka soomaaliyeed waay ninka guddoomiyaha noqonayo ee baarlamaanka waana qof xildhibaana horena xildhibaan u ahaa experiencena leh oo muxuu ahaay muddo badan baarlamaanka kusoo jiri soom diblomaasi soo noqday siyaasi ambashator ee soo noqday siyaasadda fahmi karo muxuu ahaay runtii waxaan qabaa inuu isbedel fiican uu imaan karo dhinaca kale markii loo eego isaga iyo xukuumadda hadda maanta mucaarad iskuma aha muxuu ahaay wuxuu kamid ahaa golihii wasiirada xukuumaddii hadda ayuu kamid ahaa waata wasiirkaashaandhiga uu iska soo casilay markuu xilkan soo doonanay waayahay brofeor yaxya waa maqlaysaa xildhibaan daahir wuxuu leeyahay guddoomiyaha cusub waa nin dhalinyaro ah oo da-yar oo siyaasadana maaragtay muddo ku jiray dhanna xildhibaanka ahaa dhinacna xukuumadda lasoo shaqeeyey marka fahmay horta waxau yiri walaalkay jeso waa mutacalin khibraduu leeyahay dowladdana isma nacdeen markii hore intaba jawaaribo mutacalin u ahay waana khibradna waala intaba horena waa u jirtay nimadan ka codsanaa waalka inuuna nagu adkaynin owlaa dawladdu faragelin kuma lahayna arrin baarlamaanka dhexdiisa ahayd inkastoona xildhibaan ahayn waa joognaa dawladdu aada iyo aada faragelin ugu lahayd arrintaas oo in jawaari xilka laga qaado waxay dhacayaan ognahay sidii wax u socdeen culeyska la saaray odaga marka taas hadda in indhaha laga qarsado ma aha ama ha ku saxlaato ama ha ku khaldanaato waa ficil dhacay oo lasoo dhaafay boogtaas oo khilaafka qoyo jawaar la safnaa ee baarlamaanka ahay ee ku diidaya maxaa noola faragelina ilaa hadda waa taagantaha oo iyadoo la xalin ah haddana culays kale dhacay degdeg haddana waxa loo doorto weli baarlamaanku inuu kala qaybsan yahay waa wax cad oo qarsooneed Waa gar- dowladda iyo baarlamaanka qayb kamidaho inay siidayin haddana inay waa caddahay oo waa- waaqaca inaan ka hadalna gulbiga jiro oo aan- ama xal ha loo raadiyo ama ilaahi aan baro inuu naga xaliya horta cudurka jira inaad caddayso oodan inkirin oo wixii la siyaasaday inaad fiican Ha- inta taasi jirtana baarlamaan midaysan ee dowlad la shaqeeya lama arkaayo hadda boqol iyo dhowr waa diidanaya ninkan inta oo oo raacsaneed laftooda waxaa laga yaabaa uu siyaabo badan farsamaa jirto dada wax loo ballan qaayo dadaalka dadaa ballanqaadka weynaaya dhinac kala tagaayan kuwa inta kasoo baxayo baarlamaano badanna waa ka dhacdaa marka hadda aan taaganahay hore iska raacayaan weliba isma raacina inaan dhahno waa israacayaan waa hubnaa maaha inaan israacayna waa noo muuqataa sida xaaladda u taas wax israacsamo meesha ma jiraan ruwaadii la yidhaah waayahay daahir waa- wa- wadamo kale aa ku dhex jiro baarlamanka laftiisu aa wadamo kale influence ku leeyihiin bulsha influence ku leh asigaaba jiha wanaagsan waayahay waa mahadsan tahay daahir waa Waa- maqlaysaa waa- xildhibaan daahir eh, Waa maxaad mahadsan yahay ka dhihi lahayd professorka, arrintaas eh, horta marka ugu horeysa professor horta marka ugu horeysa wax calool xumo la yidhaahda ma jiraan annaga markaan baarlamaanka galayno labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta xildhibaan waxaan markaan aan galayno oo gudaha baarlamaanka ee bernarig la tegaayo dad saaxiibo ah ayaa la yahay dad gacmaha is haystaa la yahay dad weligood aan iskhilaafin ayaa loogeya markii gudaha la galo ee, meesha la fadhiyo qof walba mas-uuliyad baa kusoo degaysa toban iyo shanta milyan ee dadkan soomaaliyeed lagu qiyaaso inaan matalo ayaan kursigayga la fadhiistaa marka kala aragti dugnaashada colaad ma aha waa dimuqraadiyad waa sida saxda ah ee baarlamaan uu u shaqeeyo Een, waxyaabaha isbedelka keenay ee gudoomiye jawaari ee muxuu ahay xilka looga qaaday waa waxyaabaha hadda adiga aad tilmaamayso oo aan shuruucdii iyo wixii la rabay inayna ay muxuu ahay sidii la rabay ayna u fulin taas ayaan aragnay markaan ka keenayna motionka gudoomiyaha baarlamaanka qofka laga dhigo waa xildhibaan la yirina gudoomi afhayeen oo ahow afhayeenkii shacabkaa tahay afhayeenkii golihiisii ee shacabka matalayaa tahay marka waxyaabaha la rabo in muxuu ahay baahida jirtaa inuu ka jawaabo oo uu yidhaahdo dastuurkii dalka hala keeno baarlamaankii ha loo igmaday ha keena hala saxo marka intaas waa inta aan u doorna haddii hadda eh, mursal uu uu gudin waayo waajibaadka noocaasene waan iska bedelaynaa wax marka colaad ku imaanaya maaha jawaari Waa saaxiibkayn waa fahmay.
haddana saaxiibkayn uu ahaanaya Ha.
waa mudano ka tirsan baarlamaanka marka ha- yaanan loo arkin in waxaan wax colaad ku yimid iyo waxaa intii wax ku su-aal yimid ayuu yaan loo doonayaa arkin.
inuu ku weydiiyo waa eh, isbedel Professor Yaxya baarlamaanka uu Xildhibaan Daahir sameynaayo Amin.
horta su-aal jawaari adigu marka hore aad tiri mucaaradkiisaan ahay marka haddaad ku badiso meeshas waxaa fiicnay nin xildhibaan oo asii loo jiray in la keeno inta aniga la iweydiin lahaa laakiin su-aal baa aniga igu soo naqanaysa waxay tahay usbuuc ka hor waxaa la hadalhayay gudoomiyaha cusub inta uunan naqan oo wasiirka aniga gaashaandhigga ahay.
mucaaradkiis aniga mucaaradkiisa bahay kuma aan orana waxaan ku yidhi xildhibaanadii mooshinka keenyaana ilaa iyo two thousand two thousand twelvekii oo gudoomiyihiisoo warka aan ahay kala qaadano, aniga eh, dadka wax ka su-aasha- doortayaa markii hore aan kamid Bal ahay aan ka labada dhageysano marba su-aasha uu rabo inuu ku markii weydiiyo aan marka hore, Xildhibaane.
arkay in culays uu jira ayaa Aan warka kala aan helno.
aan go-aansaday in isbedel Su-aal aan siyaasadeed weydiiye.
uu baarlamaanka dhexdiisa ka adaa dhaco xildhi- adaa xildhibaankeygiiya adaa iga xog ogaalsan waxaa rabaa inaan ku weydiiyey shirkadda s k a markuu wasiirka gaashaandhigga ahay gudoomiyaha cusub heshiisou la galay heshiiskaasna wasiirka maaliyadda markii la weydiiyey fudhiga iibka qaranka waxay dhahan waa heshiis sharci darraa oo sharci uu jebiyey intuu wasiirka gaashaandhigga ahay marka adinku og inuu sharci jebiyey muddo gaaban dhexdeed dowladdina ay caddaysay inuu sharcigaas jebiyey waxaan jeclahay inaan kaa faa'iidaysto hadda ma sharcigu hayno kufraa ma ma qabto.
hayno meel isku qirtay oo leeyahay heshiisaan galnayna ma hayno heshiis lala galiyo na soo gaarina ma jiro waxaan na soo gaarin inaan ka hadlo ma rabo wixii aan na soo gaarin qoraalow waxaan na galaayo wasiirka ma aha marka maaliyadda ka sidaa hadlay awgeed walaal shalay la doortay dhaliil asleen aniga uu sameyn maayo waayo gabagabadii doodda ayaan soo gaarnay eh, professorkan ku hormari doonaa professor yaxye caamir Eh, professor yaxye muxuu xalku ku jiraa xalku sidee kugula muuqdaa oo xalka ku jira soomaaliya xalku waa iska fudiyaan waxa aan ku heshiino in lagu dhaqmo intaasaa nalka laaya inaan wax isku raacno iyagana lagu dhaqmo wixii lagu heshiiya lagu dhaqmay dibku waa intaas intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta doodda gaaban oo ay marti igu ahaayeen xildhibaan daahir amiin jesow oo ku sugan magaalada muqdisho iyo profesor yaxye sheekh caamir oo hadda ku sugan magaalada nairobi tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban waxaanad kala socoteen laanta afka soomaaliga e v o a madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ayaa la dhaleeceeyey kadib markii wasaaradda maaliyadda dalkiisa uu ku amray in canshuur lagu soo rogo adeegsiga shabakadaha xiriirka bulshada madaxweyne museveni ayaa sheegay tallaabadan in tallaabadan lagu xakamaynayo waxa uu ugu yeeray xanta internetka ka socota wariyaha v o e da xaliima cusmaani ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada kambala waxaana inoo soo koobaya maxamed cabdi sandheere dowladda uganda ayaa sheegtay in dadka internetka adeegsada ay boqolkiiba shan iyo toban kor u kaceen sannadkii hore iyagoo internetka u isticmaala wada xidhiidhka iyo kala iibsiga badeecadaha laba nooc oo cashuur ah ayaa hadda miiska saaran mid ka mid a ayaa cashuur dhan boqolkiiba hal saaraysa kala iibsi kasta oo telefoonka loo adeegsado nooca kale ayaa ilaa iyo shan senti saaraysa dadka dhaatada telefoonka adeegsada waa qaybtan labaad ee dhinaca shabakadaha xidhiidhka bulshada ta muranka dhalisay godiva kulo internetka ayaa wax ku qortaa maalmahan waxaa jira tiro ganacsiya ah oo meelaha keliya ee lagala xidhiidhi karaa ay yihiin instagram iyo whatsapp marka waxay la tahay in qiimayn aan sax ahayn ay tahay sida uu madaxweynuhu sheegay in internetka loo adeegsado ayay tiri saraakiisha xukuumadda ayaa qorshahan difaacay iyagoo sheegay inay caawin doonto dhisidda kaabayaasha lagu wanaajinaya internetka frank muwaze waa wasiirka warfaafinta isgaadhsiinta iyo tiknolojiga
haddii aad telefoon ka wacdid whatsapp waa sax haddii aad skybe ka wacdid waa sax haddii internetka aad ku hadashid iyaduna waa sax dowladdu waxay leedahay sida meelaha kaleba maxaa ku jaban in cashuur laga qaado sababtoo ah cashuurtu adeegga ayay wanaajisaa hase yeeshee dadka xuquuqda aadamaha u dooda ayaa arrintan shaki ka muujiyey xilli u dhow doorashadii sannadkii laba kun iyo lix iyo toban ayaa dowladda uganda ay goysay shabakadihii xidhiidhka bulshada islamarkaasna ay xidha ugu yaraan hal qof kadib markii uu soo geliyey farriimo dowladda lagu dhaliilayo biter magela waa qareen dhinaca xuquuqda aadamaha ah
xorriyadda hadalku waa xaq dowladduna waa inay eegtaa sidii ay dadka ugu fududayn lahayd xorriyadda hadalka haddii ay ku raacsan tahay iyo haddii kaleba intii ay shabakadaha cashuur ku soo rogi lahayd dadka xuquuqaha u dhaqdhaqaaqa ayaa sheegeen haddii dowladdu ay dakhli doonayso ay tahay inay la dagaalanto musuq maasuqa iyo maalka la baylihinayo dhinaca kale in cashuur la soo rogo iyo in kale waxaa go'aankeeda kama dambaysta iska leh baarlamaanka dalkaasi iyadoo saraakiisha wasaaradda maaliyadda la filaya inay sharci dejiyaasha hor tagaan maalmaha u horeeya ee bishan meey
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inoo soo koobayay warbixintii xalima tumani dhegeystayaal halkaad weli kala socotaanna waa v o a waxaad haatanna kusoo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaa inoola diyaara axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal caanuhu waxay qayb weyn ka yihiin dheefta lama huraanka u ah jiritaanka naflay fara badan oo aadanuhu uu ka mid yahay waxaa laga helaa caanagareenka uunka inta naasleyda lagu wada magacaabo ee aan ukumayne waxa nool dhala koritaankooda horena nuujiya waa dareere midab cad leh oo uraadda oogadu u baahan tahay ay ku wada idishahay sidaa daraaddeed muddo dheer ayaa keligood lagu noolaan karaa iyada oo aan cunno kale loo baahan haddiise ay ummadaha kale uga mid yihiin cunnada la quuto ee jaadadka badan leh caanuhu soomaalida wax ka weyn bay uga dhigan yihiin allah u naxariistay aqoon-yahankii weynaa yaasiin cismaan keenadiid buugtiisa midkood siduu ku qoray soomaalida wax cunto ka badan ayay caanuhu u yihiin waa u nolol waa u barwaaqo waa u ladnaan oo waa u hodantooyo taas ayaana ugu wacan inay si baahsan lana dareemi karo ay ugu xusnaadaan maansada maahmaahda sheeka xidhiirada farshaxanka iyo dhammaan qaybaha uu dhaqanka soomaalidu ka kooban yahay milge tirsadii bulshada soomaaliyeed ay caanuhu u lahaayeen darteed haysadkooda ayay isugu ducayn jireen waayistoodana waa isku habaari jireen si qoto dheer marka ay qof u habaarayaan ereyadii ay ku aweytiyi jireen waxaa ugu daraa caanawaa dhinaca kale ducada ah caana hawaayin waxay iyana ahayd oraah qofkii haruub caana a loo dhiibaa wuu ugu ducayn jiray kii u dhiibay reerka cusub ee markaas udubkiisa la taagana waxay isna ugu ducayn jireen wiil iyo caano labadaas oo xoog iyo hodantooyo soomaalidii hore uga dhignaa allaha u naxariistee dablad sagaare eri maansayahan la odhan jiray ayaa beri tix uu ku ducays wuxuu ku taxay dhowr arrimood oo uu jeclaan lahaa in eebbaweyne ku gallado sida meelo ka mid ah degaanka ximanood inuu ku gaboobo aakhire haddii la tago in cadaabta laga koriyo inta uu nool yahay inaanu caano waayin iyo arrimo kale waxaa tixdaa ka mid ahaa allow yaa cadaadiyo gidhays ku cimri dheeraada yaa ceelka docollay dega iyo kax iyo beer caafi allow yaa ciray igu habsatee tima cad ii dhaabsha oo gabarh cadrada ii dhisoo aan iga coog coogin allow yaa cadaabkii aan tegin caanana aan waayin buur waxaa la yidhaahdaa bulsho weliba waxay dhab u taqaan wixii ay ku dhaqanto gaar ahaan markii ay waxaasi nolosheeda lagaba maarmaan u yihiin tusaale ahaan ummadaha warshadaha leh ee galbeedka u badani waxay aad u yaqaaneen waxyaabaha ay warshadeen sida gaadiidka dhulka kan cirka iyo midka badda farsamo yaqaanada qaarkood siday sheegaanna baabuur waliba wuxuu ka kooban yahay qalab aan kun walxaad ka yarayn oo mid waliba shirkadaha soo saara uu magac gaara u leeyahay dhanka kalena waxay soomaalidu dhab u baratay dabeecadaha afarta adduunyo ee nolosheedu ay ku tiirsanayd waxay aad u tiqiin daaq ahaan berrimada u wanaagsan kuwa u xun cudurrada meesi walba ku dhaca iyo mid walba sida loogala tacaali karo waxay yaqiineen ooga ahaan neef waliba xubnaha uu ka kooban yahay waxay barteen laf iyo lud sar iyo so kan iyo kelli beer iyo beeryaro xidid iyo xiidan leg iyo labac tiro dhowr boqol oo xubnood aan ka yarayn oo markii la qalo hasha ama ratiga neefka geela ah loogu tegi karo meel kasta ha la joogo xilli walbase ha lagu jiree sababaha xoolaha loo dhaqdo waxaa ugu weyn hilibkooda iyo caanahooda labadaasoo muddo qarniya ah soomaalida u ahaa cuntada qura ee haddaan la waayin ay cid waliba ugu jeclayd helitaankoodana ay ku dadaali jirtay hilibkuse marmar buu ahaaye waxay maalin noolba quudan jireen caanaha ayay ahaayeen haddiiba ay dhiiraha ugu jiraan yar iyo weynba iyaga ayaa waa berigii lagu hamuuntiran jiray iyaga ayaa harimada duhurkii caloosha lagu aamusin jiray iyaga ayaa cawaysinkiina lagu xeraadin jiray waxaa la yidhi oday soomaaliyeed oo waxyaqaana ayaa inta beri la su'aalay waxaa lagu yidhi hebelow in badan baad soo joogtaye wax inta jidiinka mara calooshaada gala maxaa kuula wanaagsan markaas buu ku tiraabay jawaab gaabanoo aanu meel fogba ka doonin wuxuu yidhi cad caana dabaashay ma ku daraysaan oo uu ula jeeday hilib inta la cunay caana laga dabageeyey ma wax la mid ah baa jira geela oo la og yahay meekhaankii sare ee uu soomaalidii hore la lahaa marka inta la dhaco ay soo dhacsigiisa isku guubaabinayaan caanihiisa ayay isxusuusin jireen yaa maali jiray waa oraah caana oo dhaqankeennii hore qayb ka ahayd sidaas buu gabyaagu dhallinyarada ku abaabuli jiray sidaas baa colka baxayana lagu dagaalgelin jiray waxay qabeen in loo dhinto inay caanuhu mudan yihiin wax la garab dhigi karaana aysan jirin aw muuse ismaaciil samatar oo maansayahanadii qarnigii sagaal iyo tobnaad ka mid ahaa ayaa beri wuxuu aad isugu howlay geel reerahooda laga qaaday sidii loo soo dhicin lahaa wuxuu wax guubaabiyo iyo madan lagu dhan yahay wuxuu ka dabeebtaba dadaalkii ayuu dareemay raggii uu filayay inay dhawaaqiisa u dhegtaagi doonaan oo aan danba ka lahayn markaas buu tiriyey darbadaanay gabaygiisii la baxay kaasoo qayb ka mida uu aad ugu canaantay nimankii geelaas lahaa siday soo dhicintiisa uga seexdeen ee uu dhiiggu ugu dhaqaaqi waayey wuxuu ku canaantay kuna cambaareeyey inay magaalo galeen inay ganacsi door bideen iyo iyada oo aan alla badin in falashada beeraha ay u bayreen wuxuu aad uga calaacaray maanka raggaas iyaga ah sida looga maqnaysiiyey doobigii caanood ee duhurkii ay xaabsan jireeni inuu ka wacan yahay kibis iyo guud ahaan soorta magaalooyinka laga cuno fiqibahdii kama janno tago waa tii ay ku mahmaahi jireen aw muuse oo sheekhna ahaa waxaa gabaygiisii ka mid ahaa idinkay isu duulane cid kale dayiba maysaane haddaa duulba duulka han u guran dab iyo baaruude koo kale dantiye kiina degadeexda bariyaysa dayn iyo dukaan baad gashay iyo damac magaalaadee dadaalkaagu wuxuu saaran yahay diiro sarcii candhadiiraley duul nin lihi cid uma daayeene dubbiya xiitanimaan loo lisayn duni ku leeleeliye diihaalku geel inuu ku ba'o idinka diimoone duhurkii haruubkii ahaa kibiska dooroone dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali daaja ayaan intaasi ku dhaafaynaa haatanna gebagabada idaacadda lagu sii siqeeyaa hees dabacsan codka macaan xasan aadan samatar nala dhegaysta
goortuu helay aniga shaqan igalay ma guurin mana kaa bixinay ma guurin taniyo goortuu helay aniga cashaqan igalay ma guurin managaa gixinay ma guurin managaa gixinay ma guurin dalgacalaan gabow lahay xusuusan iga gohay guudkayga lagu gunti geedkiiga baxay qalbiga geedkiiga baxay intaan ka waraabiya intaan ka waraabiya intaan ka waraabiya intaan ka waraabiya
qalbigan geedkii ka baxay guntaan ka waraabiya iyo codka hallaasiga xasan aadan samatar waxa ay u dambaysay idaacaddayadii galabnimo oo wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen cashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac jaamac farasleh tan iyo idaacaddeenna fiidnimo ismaqal damba oo xiise leh
goortuu helay aniga aan dirsaday ma gooyin mana gaabinine magooyin mana gaabinine magooyin i helay aniga gurigii aan dhisaday ma gooyin mana kaaminin
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after.